cabdi iila faarax wuxuu ku soo galay bishii maarj kun iyo sagaal boqol iyo siddeetanka magaceeda waxaa la yidhahdaa daadurara
beelley darbadeley ragallow ma dooxaa ma dilaaciyaa nabar dabow duurgaloo olol adiguna digoy gubo damba mau idhaahdaa habartii docdeediyo degelkay ku noolayd daruuruhu ku hooreen dadka wada helmoodoo daadwararo cabay tidhi misna talada kuma darin inuu duud abaariyo gobol lagu darleefiyo degme lagu harraadiyo darxumooyin muuqdaan dirqi ku nool u badan tahay inuu duburdalowgii debadaha u suudalay dibjirkii ku maqan yahay malaa talada kuma darin waase dumara yeelkeed dibigii xareediyo dooxadu u buuxdaye dinaahiyeeye yeeciyey isagiiyo dibiradii duulduulka karantiyo dayrtiyo jidhaamaha dareenkiisu kama foga lo'ay dabargo'aagii dabadheer abaartii dariiqyada tubnaantii dawyada wadhnaantii dabadee dhulka u dhow duunyada u tamar daran dumar seben barwaaqo ah suba kaa duduuciyo nacas baanku daynine kaa durugni fiicane afartaa dhadeelley dabray oo ka jeedladay dood kalena waxay tahay daad koru socdaa jira dabdhaxamooday baa jira durdur oomay baa jira dabar waashay baa jira dameeraaba weyl dhalay sacabtima ma laga deey dadkaa lagu habaaraa ducana waa u dhowdahay alla ku doori waa maxay afartaasu deelley dood kalena waxay tahay deellayda maansada deellayda baaqa ah danyar cabashadeeda ah dulmanaha warkiisa ah kacaankana digniin iyo dawya u tilmaanka ah duqu yidhi abwaanada dareenkiinna soo dhiga diqsi ururay baa tiin nin deggani ma odhan karo duuflaalse mooyaan waxaase taalla derajo ah haddii gabayadii dura maahmaahdii doortaye dirxiguba dantiisuu qudhunka u dabbaashaa waxaa taalla derisa ah ninka oonta duufka ah dadku nacay isagu cunay dardarsaday fandhaallada dibna leeb shariir hoo dufan jecel dharyaha kadhi dabatada hubka u dhiib digtoor beena sheegtiyo dircunnooy ha kala tegi adiguna dameerow dawankaaga qaadoo higsa faraska doolaal daniseeta weeyee daba soco ma gaadhidi afartaa dhadeelley dabray oo ka jeedladay dood kalena waxay tahay haddii gabayadii dura salfudaydka lagu daray degdegsiinya weeye mid ka daran ma sheegnaa darbanow astaadkii sayidkii daraawiish kula diriiray gaalada murtidii dalaysnayd dar alle e habaarkii labaduu isdaba dhigay dadka yidhi idiin tali bal dar may ahaayeen anuu daaha kama rogin dadkuse waa yaqaannaa afartaa dhadeelley dabray oo ka jeedladay dood kalena waxay tahay kol haddii dushaydiyo warmadanana iyo seef dunjigayga lala dhacay horta maan dagaallamo doofaarka ficille'e naar loogu daayimi duqa yidhi ma maqasheen allow yaa ku dooxoo haddana aan ku dilinoo waxaa damcadsantee kale debadda ula soo baxa dulka muumin baa tahay uurka daallin baa tahay dibna kacaana baa tahay isha bidixna kuu daban dalbajuuqahaaguna wax la dada ka xeel dheer afartaasu deelley dabray oo ka jeedladay dood kalena waxay tahay duqdi nirigti kama gudhin isu dunuun cureentaye dawlaab gorobka yow culay su'aashaasi dawga ah ninka ay damqaysow adna dan iyo xeeshaa afartaana deelley dabray oo ka jeedladay dood kalena waxay tahay afarrey ku daahiyo mid ammaano doontiyo dhallinyaradu daashaye kolka daanci rooliyo ragga madaxu deeb yahay dirirta isu soo hadho warku daaqsin geel tago ninba maaxadi ha u dego ka hadlaya ninka la yidhaaho dheeg wuxuu ka jawaabayaa deellaydii waxaan u jawaa- u jawaabayaa ninka la yidhaaho maxamed nuur shareeco wuxuu soo galay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetanka bishii labaad labaatankeedii waxaanu ku soo galay maansada la yidhaaho dunida show rag baa nool markaa wuxuu yidhi deellayda koowaad ducaqabaa bilaabow gaariyow madaalow dadweynuhu dhammaantii ab- abwaankii u doortiyo doodaa hadraawow darajaala qaysow dul ahaan fanaanada xamar degaladeediiyo deganaa hargeysow salaan diiran oo wacan dahrigiiyo kashaydiyo ku duubnayd wadnaha oo qalbiga aan ka soo diray ducdiinnaan u fidiyey dabaysha iyo hawada kore ka qabsada dabaylaha daruurta iyo hawada kore ka qabsada dabaylaha salaantaasi dabadeed waxaan idin dareensiin shaxdiinnii dalaysnayd hilqadaha ku daahnayd dahabkiiyo xariirtiyo dunta- dunta shaala lagu wadhay deellaydii noo timi dalkan iyo sacuudiga waaba loo dabaal degay xuubbaa iga dilaacoo anna waan ku diirsaday dadka waan ka quustaye dunida show rag baa nool maxaa diricya soo kacay ku darmaday kuwii hore allowdaa abwaanada waxaa doorkan joogiyo dib wixii u dhacay iyo dariiqyadii lasoo maray diirad ay ku koobaan adigaa ku deeqoo xigmadaha la daawado ku daabacay naftoodii allowdaa abwaanada uurka dabe allaa oge carab dalabla diidaha danta guud tilmaamaha dibjirrada uhiishaha daacad baadidoonuhu waa mu'alif dooroo dadaaloo wadaniyahe allowdaa abwaanada wixii diiqad geliyee dib u waabinaayee hamadooda dilayana meel daran allowgee waa duceetan aamiin deji oo iskaga tegi dana kacay haddana rogay digma yahay mid kala doon dood kalena waxay tahay deelaydii waa toban dubnad maahe waa shaxe saddex duubanoo hore irmaan baan ka daba rogay afarayna ii daban qoorlabina ii dihin darafkii la qaadaba utiil baan diyaarsaday dood weliba ararteed waxaa laga dikoodaa dadna ku xaragoodaa duqun waa cayaankii mindoor waa nasiibkii daalin waa nin xeellahe anigiyo da- anigiyo dagnaantay danyartaada urursoo dib jirow awoodda arrimaha isdaba yaal waxaan darafka kaga tolay dood yaroo su'aalahe dubriyaad ma badhiba dowladii ma reerba ma dukaanin leeyaa burujaa ma oodba duur baxay ma cawsba daratadu ma loogba duubigu ma sooriya dabagaallu ma bahalba nin dul yari ma madaxba waxaan uga dan leeyahay ninka duul agoon iyo culimaa udiin iyo dumar iyo carruur iyo daa'imiyo miskiin dhacay ka dibiray waxoodii dararee ku naaxow daca qurun ma dherigba dayn ma xoolahaaga deji oo iskaga tegi dana kacay haddana rogay dood kalena waxay tahay dugsi mala qabyaaladi daraatadalka taagnaa doodaa caafimaad kale waanada dalxiiska ah niman shalayta diido dibnaa kala xishood iyo hala daaya yidhi baan deellayda ku arkaa awrkuba daraad galab dhanuhuu durduurtee ku dabnaa mudkiisuu sanqadhoo dareemaa layligu ka didayaa danta ay ka leeyiin maxaa loo dulmarayaa carabka looga duwayaa hashan daawadeedihin dadweynuhu ha qaybsado dambarkiiyo xigteedaba doogi qura ku wada shuba dadweynuhu ha qaybsado se waxaa la diiday maaha laga damqanaya duqdii waa la aasaa lagu daawo qaataye kuwa goor habeen dumay dusayee xabaashi iyo kala baxay dalluun dalluuntee ducda aqalka geystee danta gaarahiin ogay ku daagaamanayee sida doombir cawabaxa kolba soo daldalayee kolba soo daldalayee ka durduurtay miidee sidii midaan dibnaa gelin dadka isu ekaysiin boodhka isku duugee dadka kii dhawaaqana dug yidhe qabsanayee markay doodu joogtee danta laga hadlaayana daafaca u sarakaca inuu yahay dembiilaha kala dilaya shicibkiiyo dowladda iyo waaberi haddii aad dareenteen dulba aa ogaateen anigu waan ku diirsaday waxaanan dood ku leeyahay dadka waan ka quustay dunida showrad baa nool maxaa diliciya soo kacay ku darmaday kuwii hore allow daa abwaanada deji oo iskaga tegi dana kacay haddana rogi digma yahay mid kala doon dood kalena waxay tahay madaalaa la wacay iyo yaa seefta dananti iyo waranka daabka dheer iyo bunduqiyo rasaasta iyo dabka loogu bu'ayaa yaa loo dig leeyahay loo diririg leeyahay loo duur xulayaa horta yaa la dili jiray daasadii iyo tanaag madhan horta yaa ku dili jiray damac iyo hawooybee maxaa dad isku lumaya waxaan ugadan leeyahay dadka aragti gaabnaha laga daday aqoonteen meel durugsan eegayn waanaduma deeqdoo didibsiya ka joog buu kaga sii daraaye doorismood baraarugi markuu doob la sara kaco sida diig markuu ciyo kolkuu faan ku daakiro adigoo dulqaad badan dakharrana horow qabay kula soo dul joogsado mala damac wareerta dadaalkaagii dheeraa ma iska daadisaa nabad daaralka qaab ma geysa ma ku doorisaa alf da'dana wow ma saarta waxaan dani rag ugu jirin dunida waaye soo maray ma u diga rogtaayo digalkii awowgii nin weliba ha soo dego qalinka ma ugu duugta haystaa wadeen bilo dahayaan la kala xidhan duhur haysu muuqdeen dadku hays bartoo qura daanada intaa leeg dib wax ma ugu celisaa dhan kaleeta kamali intaan ku ababo way daahir laabtuye ninka shalayta duugow waan kaa da'weynahay dux haddaan ku ogaytaa waxaan daysan laa beri lixdankii dhulkoo dama dayixii wa soo yidhi dalkaba nuur ka wada dhigay xidigtii dagaaree afar habeen ka dabadow daanta kale ka walac tidhi labadii daruurood meel qura ku wada da'a dabka meel ka wada shida saddexdaa dambeeyow kaalaya ku diirsada isku soo durkaa yidhi shantu ha isku duubmeen isku daray lamaanaha dadaalkiisu kaa yahay dib u laabi maayo daacadi waa u dhalashee doondoonad maahe waxaa dulucda maansadu waxaa dulucda maansada aan uga dan leeyahay iga daaran tahay garo doqon maxaa bogsiin kara daalac hoos u celin kara dadka maxaa sinayn kara damaacigu siyaadadan damaaciga siyaadada doonay yaa ka jari kara dacar yaa u marin kara daacadi qadoodo dib waxay ka noqotaba doorkan way hungowday ifka darajadeedii yaa dib ugu celin kara dulmi maxaa tirtiri kara doxosh waa kan qooqee isku duugay dhibidee ku durduriyey maqashee bal maxaa da' furin kara doonoo bal raadshoo dawadeeda soo hela madadna e la wada garay dadka aragga nuurkii indhihii damay odhan daahirna wax uga arag ninka daajinaayiyo ninka dabarjaraayaba midna dayrma saarnee midna dayrma saarnee daleed layska wada arag nina daysay nina duni ninka durug nina u duul barhna kama dareen qabo duqda laysku haystaba dantay weeye qoloqolo dajayoo iskaga tegi dalankacay haddana rogi digma yahay mid kala doon dood kalena waxay tahay dugsi maaha meeshan deelka maanse lagu dhigo qof damiima lagu baro ninba wuxuu daliishay rabbigay ku deequu dunida soo hordhigayaa dadweynuuna saxaya nin kasta kiisa dalabta leh hebel baa da'weynoo isagaan u diriyoo ii daruuri yidhiyow dala- dabadhilif la'aantii dulaan ma u baxaysaa ma dagaalamaysaa keligaa ma dirirtaa fardaa deedamaayee diric adag ma wadataa haddii kale ha daalini ha isdidsheen libaaxyadu ha doodeen waxgaradada ragga dabaqadaa sare darbaydiin dhexeeyee dacawadii rasuulkii socodkeedii doontee keedii ka durugtaa meel dhexe ku daashay ha isku darin aftahamada inta darabka baallaha dacallada ka joogtee daawanaysa noqo oo yaan daadku qaadini mar labaad ha soo degin shaxdana dibadda ka ahow waa dardaaran iyo talo ninka doonayow maqal ka diidowna yeelkaa daniba way ku reebiyen intaa dood jawaabiyo kuwii hadalka duwan jiray mid ay daajiyaan iyo daafaca namiimkiyo diradiraa wadkiisiyo deelley rag hore yidhi midaan ula dan leeyiyo booraan dahsoon iyo waa dabinno loo dhigay deji oo iskaga tegi digma yahay mid kala doon dood kalena waxay tahay deeley la fuubsaday nin weliba wadaan daray ka dardugeen abwaanadii hordhac iyo durduurtaba anigaa ka durugsane hadday doorkan ii timi godka aaninaba digin halka durida maansada dudadeedu tahay iyo maaxdiisa weli dihin maan dawliska u rido runta maan ku daadego hadday dacar qadhaadhi iyo deebaa ka kulushahay dab ha soo hunqaacdee maan debedda soo dhigo soomaali waxaa diray daashadee dhulka u riday dulmi ay ka cabatiyo diiqadii iyo fakhriga baday duufaanka iyo abaaraha dalkoodii ku guud waray jahligana ku dabar jaray dhulka doonayow taa dawadeeda jecelow runta kama dambaysta ah imikaba ku soo duro dad hadduu islaam yahay dibna ka ashahaataan mu'miniin ku doodaan diintana ilaawaan durbaanuu iiblaysido dirikada ku dheelaan duuflaal u baaqiyo dalaal iyo wax lagu lumay ay daba raqleeyaan xukumada ku soo dega dembigoodii uu dhalo miyaan hoosba loo dayin miyaan daayinkeen odhan duul hadduu i caasiyo boqorrada ay doortaan duqayda ay xil saaraan waa jeedal daran oon iyagii dib ula dhaco waa horiye dabadiid deldel iyo xabsiga geed dila iyo rasaas mari wax laguugu dawgalo dembigaagi weeyo dusha kaa xukumayee haw dudina soo noqo wuxuu daayinkeen yidhi dawadeedu waxay tahay wuxuu daayinkeen yidhi dawadoodu waxay tahay dabku meeshu kaga baxay kolka ay dareemaan dib ii soo xusuustaan dembi dhaafahaanahay wixii ugu darraan jiray nabadda ugu doorshee naxariis dulkeene miyaase hoosba loo dayay miyaan daayinkeen odhan ilaa qaran isdoorshaan ma duleeyo weligay soomaalaha istaawada sidee diintii lagu yahay dumarkeennii farabaxe iska diira maradii cawradoodii waa debed raggiibaa ka sii daran sina kama dikoodaan khamri kama dambeeyaan daayinka risiqayiyo midbaa diinta caadoo inta kale dul joogtaa dembi laguma qaadee qosol bay la daataan cirkan goortuu di'i jiray laga raray daruurtii dixdan hoosta ka angegan durdurrada kan wada guray dalaga iyo beeraha daafidii iyo hadhuurkii digirta iyo lowskiiyo arabikidii duubnayd laga soo daldali jiray waxaanay la dumayaan duur kastaba la ba'ayaan weli doqontumay garan dembigeedsa weeye soomaalahay rag iyo dumar duul ilaahay caasiyey dubbihii ku dhici jiray wuu idin dul yaallaa rabbina waa dul badanoo inuu idinka daayana waa wax deeqlaha u furan weli dalawdii weli dalowdii may dhicin daw quraa idiin furan dariiq toobadaa jira dib haddaa u noqotaan diintiinni garataan inuu ninaad dawowdaan rajaan idinka damacsanay dabuub gabay hamoodin dhigaha ka dabooshay dawcan oo karhan sankaa kuu daloole eh waa diintu siday tiri dajayoo iskaga tegay dib ma yahay mid kala doon dood kalena waxay tahay malaa diinku waxay tahay dadku waanu garanin dusha ka ashahaadiyo maaha dabarka goose maaha duqay salaa jecel iyo sheekha daakiroo daraf ku isticmaaliya inta kalena duuduub horta diintu waa dhaqan horta diintu waa dhaqan distoor iyo axkaamba leh dowladoo cadaalada maa- maadada daliilale degsan oo la kala qoray aadmiga dantiisuun ilaahay u doorbiday ninka daayacee nacay midib laysu daabacay distoor kale ka yeeshee hawadiisa doorbida xukumada ku soo dega dembigiisii uu dhalo miyaa hoosba loo dayay hadalka waan ku daahaye aan soo dabaalee waxa iga dardaarana abwaanada dalkaygow kuwa iga dambeeyow deeleyda kala xidha waxay noo dariiqo ah daaha nebigii fiicnaa qur-aankii ku soo degay digniintiiyo bushaarada dadka uu faraayiyo daliilkiiyo tafsiirkii maansada ku daabaca xaqa uun ku daakira dadweynaha ka raarida dawadeennu waa taa ballanteennu waa diin dooddiina kaba baxay waxaa mar labaad kaalinta soo galay maxamed carab falax falax oo ku soo galay maansada la yidhaahdo dawaa raadis baan ahay dawaa raadis baadis baan ahay lix iyo tobankii bisha februari kun iyo sagaal boqol iyo sideetanka waxaanu ka bilaabay dabinkan la qooliyo shaxahan la kala degay dabrantiyo kataantiyo afarleyda duugale xaaluyaalku daba yaal oodantaan istuubtee dugsanaysa laba qaad digadaan la boobee nimbe dhacalka buuxsaday markii aan dul joogsaday isha aan ku sii dayey godka ay degayaan inaan dooyadaydii dib u laaba xagasho kadaloob isduuco samayada dibkeedana dibirkii ku mudo-o go-a labada deeg rogo darban gacanta midigtiyo farahana shaxda u diro waa caado duugo dadka kama dhaxayso deeq gaara weeye midaan daadaha baran iyo da' walbaba la juuqiyo korayhay dambeeye duxushaagu waa kee aan daba khasaare tii hore kudayashiyo dulmar bay ahaydoo sahankaba ma dirinine haddaan degay godkii haray lucduna waxay tahay horta ina danseebow asal duul walaala ah maalkooda daawiyo dhaxa laga dardaarmiyo damaanad culus iyo daaraan la gadin iyo wedi deexanaayiyo durdur laga waraabiyo daruurtaa da'aysiyo dahab marax ku dahab marax ku roon iyo luul dadabta yaaliyo yahay ciidda dihino miilo lala dul joogiyo doojimo wadaag iyo deeqdoo la saanyado dawgiisu yahayoo dhacal gobasho daayo nafta daray ka goysaa duddadaan u wada jirin ay xeerkii duniso doc faruurtay taladii isku duubanta ahayd ha yeeshee dameer iyo nacasoori dilatiyo doqon coobaweyn iyo xalac aan danqanahayn hadday maatadoo dagan dulduleelka eegtaan oo daaqad jaban iyo derbiyada ka boodaan dambeed iyo horaad iyo ibtii daahanta ahayd dhabaceey qaruufaan oo daanka qawdii ka la dagay dareemo bal dagaay la wada dhaho dugayayda ciilkii daacadi gadooto daabtaan ablaydii dulka dheer hungurigiyo mudka looga durilaa midka daaya yiriye duudkiisa mariyee dembigii la qaybsaday ama keer dalbaayee duco iyo ammaan iyo ula duubtay hiilada ama doxorka yeeree iga dila ku doodee inuu keli dabaashaa dhanaciisa guud tahay waryaa ina danseebow dafiraad ma joogtee saddex baa midkee daran inaan dilana iga mudan dabuub kale dallaawow docgarasho dheego digashiya xasarad iyo duurxulid hamoodine jiilaal dilaaco dhirtu diiran tahayoo dabadheer ka daranoo xooluhu daguugmeen darbad lama filaan iyo dacatina ku soo galay dukun daakun kaa dhigay oo daleen la waran yahay anfacdiiq istaagoo dareemiya cawskii daan weliba daan biday daandheerta mooyee dalanbaabi socodkana daandheerta mooyee aan garayar dalandalin oo daansha daanshiyo dan xaragale laga tegay dugdugtiya hayaankii diihaalla cararkii ceelalyadu danood iyo hadday doolla gaadho doonka lagu aroorsho dalandoolka geediga markay midicdu daran tahay damallada la hariyo dayaxiyo iftiinkiyo geyraha dambeetiyo gooraan dahaarkiyo duudkooda oogiyo dushu midicdu gubino lagu wado dabaylaha duruglayska shaagyaha habaqlaha isdabajoog dullihiyo cagaaggiyo banandhaasan dhaaftoo waxay deeb habaadkiyo dambaaburada saydhaba doonkiiyo maxaystii darkii loo yegleeliyo duufley lasoo tubo garka ceelka docoley darandoori heesaha yaa maali jiray dool dawligiiyo wadaamaha dafar xarigu gaylamo oo diricyo loo xulay daf dhahaan mataantii maa xidhuro darweeyee dibnihii haraad qabay markay dacayda qoosiyo qalka dumuq ku siiyaan dhadhamada dareemaan calooshaan waxba u degin hadday doorarkeedii kuwii gudaha loo diray ka daalaan dhuriinkoo dilaacshaa iyo keli midooxya waxba aanay soo darin ama deeqa hore iyo darbanaha ilaashaa dildillaanka gaajada darku meehanowgaa aanay docno u rogin ama doobiqaadkiyo dibjirkeeda maqan iyo duuggeeda keerlii hadday sii dudaanoo dulliyada kalkaalaan ama aana dumayaan waryaayna danseebow dambow hadalku liitow midna darib ma siiyee saddexdaa midkee duqa oo daafacaysa damdamlaha hogmaayiyo digaxaarka naaxee beeley difaac iyo dugaal hoos la moodow hadalkaagu doog iyo dabbuu ii dhadhamayoo ani waan dareensaday degmo muraad kumaagee dooraqay markaa tidhi duqdii waa la aasee dhawaaqayd ku raacow adig iyo dirkaaguba daftarkiina qaatoo dugsigana ha moogaan duflow maanta daaskiyo dukaanada ma taallo darin beeca ma ahee waa darajo gooniye wejigaaga daalaco kaygana baldaymood dada kalena eego isu diir ekaanshiyo dubka guud ha joogtee shaabahaad madarisba waxaan uga dan leeyahay damiinada farweynbaa darsi loogu mariyaa darabtiridda gabaygiyo deelayda ruuxbaa dowladnimo ku haysto ruux baa dagaalkiyo aan dooda loo marin qaar baa dadaalkiyo aan duruusta lagu qaban midna deexda luuqdiyo doobadiisu wowga dunta miiqideediyo daahyaha la soo haba dumarkaa ku kala hara dariiqaan tilmaamiyo dowrayga garo oo maansadu ma dirantee qalbigaa dabeebto dareenkaa bulshada iyo ciil bay la darartaa marna farax dardara iyo gacalay la dihataa nuxurkeed ma doorsamo runtu waa dadkeedo erag laguma doono sida dabacaseeyaha duufaan ma wadato waa daabadnegiyo danyartaa ku joogto dulmana hagoogto nin dibiray ma tiriyo haaneedka dabatiyo dullaalley ma taabtaan faraskeeda doolaal dufanna lama fuulo neefkaan dirgan ahayn dullihiiyo dhagax iyo carradaa da'deedu waxaa taa daliilu ah degeladii la rogay iyo dunidaan ku noolahay taariikhda doorka ah gabar iyo hoggaan iyo xidhiir aan dabcayn iyo iyadaa duwayso durbaankii ahaydoo abwaan baa darmaanta dooh jeedaraayo waa taa dareemiyo daaculaha ka dheragto dhasha daadinayse beelaha damsiiyiyo dhiig walaalkii daaqiyo duudsiye xuquuqdiyo taajirnimo nin doona dabaraad la raaciyo magac doora ma lehee diiwaanada ka eego sooyaalka daalaco degdeg door ma noqotee damaacino ma fiicnee dhirartiiyo colaabaha duulaanka keligay daalib kuma ahaynu dulcad laga ka badanbaa darbanoo isugayee durugtayaan soo xidho dalku ugub intuu yahay inta ay daruuruhu didibada ku hooraan inta webigu daadkiyo xareedaha badda u diro inta dalabku maqan yahay darajadu ku faan tahay inta dooq gardaran yahay edabtuna ku diin tahay inta dhaqanku doob yahay doolaaladu aroos tahay inta jaahil diric yahay dayra tahay aqoontuna inta biyomadaajaha uu kac loo dakaayo inta ii durbaantuma dallacaad ku xidhan tahay dorar calanka kii xaday intuu daabtan igu mari biyantooni daarale daawashadii intaa bogan inta laba dubleeyaha ama diradiraaluhu duuluu lafaqo helo deegaan galmeed deegaan galbeed iyo inta dareeya muuskii danaagtalle ka yeedho dayrina dhex yaallo weli ay dambeeyaan dhaltabyaa i hayso maraa iga dillaacdo dawaa raadis baanahay yaan la ii dardaarweyn hallay dila hallay duro dunyada sideedii dabar dheer ha lay xidho dadnima qaali weeye deellayda waan tirin
oo ka tiriyey inuu yidhaahdo ha ku dagan dabara moolihiga curatee laga gooyey gabarkee dhawaan dooxay buu yidhi cilmibaa ujeedada doodaa la furayee qofbadanka simoodee lagu kala dilaaciyo waa diradiraanimo durbaankaa la xidhaya durbaankaa la tumaya diraceedu waxay tahay midda baalaynuu rogin midda bayna ma seetayn ninkuu dilay kumuu dilin mid loo baxay ma duusiin kana labada dacal abi mid bay la dertaa ka kalena inuu duro dekanooyin sheegtoo dadka kula dhexmeela dadka kula dhexmeelo duursado magaratada waa shay dabeeciya waxaan uga dameeya ninka faraskii doolaal hakamaha la doontiyo